halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba boggeenna v o a somaly com galab wanaagsan dhammaantiinba waa sabti sagaal iyo tobanka bisha februari sannadka laba kun sagaal iyo tobanka idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah toban qof oo ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne xilli magaaladaasi looga diyaargaroobayo qabashada doorashada golaha shacabka maqaaxidda xilliga qaraxa uu ka dhacay waxaa ka jiray mashquul aad u fara badan waxaana ku sugnaa ku dhowaad ilaa saddex boqol oo ruux oo isugu jira madax iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada waxaa ka mid ahaa tiro suxuufiyiin ah oo qaraxa eeba uu ka badbaadiyey qaraxa waxaa ku geeriyooday guddoomiye ku-xigeenkii maamulka ee gobolka cabdirashiid sheekh cali
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo hakiyey qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka ee ka imaanaya beelaha banaadiriga ee muqdisho kadib markii ay beeshaasi ka cabatay in kuraastooda la boobayo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin aqriyo ugu yaraan toban qof ayaa ku dhintay labaatan kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu qarax ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan goobjoogayaal ayaa sheegay in qof ismiidaamiye isku qarxiyey goob dad badan ay ku sugnaayeen oo inta badan xafladaha iyo shirarka lagu qabto dadka dhintay ayaa waxa ay isugu jireen mas-uuliyiin iyo dad caan ka ah bulshada dhexdeeda magaalada beledweyne ayaa waxay isku diyaarinaysaa in maalinta berita ah ay ka bilaabato doorashada aqalka hoose ee golaha baarlamaanka soomaaliya xilli uu maantana qaraxa dhacay waxaana kuraasta la filayo in lagu tartamo uu ku jira kursi uu aad u danaynayo fahad yaasiin oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaad ku dhageysan doontaan gudaha idaacaddeenna xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa ruushka iyo ukrein ayaa madaxweynaha maraykanka jo biden uu sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu go-aan ku gaaray inuu weerar ku qaado dalka ay dariska yihiin ee ukrein halkaasoo maalmihii u dambeeyey ay moscow ka waday dhaqdhaqaaq milatari waxaan ku kalsoonahay in putin uu go-aankiisa qaatay waxaana jirta sabab aan ku rumaysanayno ayuu yiri biden bayaan uu soo saaray ayuuna hadalkaasi ku sheegay xalay xogayaha difaaca ee maraykanka oo isna ka hadlay dalka lubnaan ayaa sidorahdee dalka lithuania ayaa isna sidoo kale sheegay in ruushka uu go-aankiisa qaatay islamarkaana uu u dhaqaaqay booska saxda ah si ay u weeraraan ukrain ruushka ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in sabtida maanta ah ay qabanayaan dhoolotus xoogan oo ay ku sameynayaan awooddooda istaraatiijiga ee nukliyerka taasoo putin shaqsiyan u kormeerayo maanta si kastaba biden ayaa sheegay inuusan rumaysnayn in putin uu si dhab ah uga fikirayo inuu isticmaalo hubka nukliyerka biden ayaa dhinaca kale sheegay in waddada diblomaasiyadda ay weli suurtagal tahay islamarkaana madaxweyne putin uu taasi tixgelin doono hong kong ayaa soo warisay dhimashada shan iyo toban ruux iyo in ka badan lix kun oo kiisaska coronavirus ah oo ay diiwaangelisay maalinkii labaad ee korokaca aafada iyadoo hogaamiyaha dhulka shiinaha uu sheegay in isbitaalada ay dadka bukaanada ah buuxdhaafiyeen sidoo kale sabtida maanta ah dowladda ayaa ku dhawaaqday qorshe ah in shaqaalaha dhismaha ee uga imaanaya shiinaha ay u dhisaan xarun dadka lagu karantiilo oo la dhigayo ilaa toban kun oo sariirood kadib markii ay buuxdhaafiyeen isbitaalada taasoo qasabtay in bukaanada ay meelaha bannaanka ah taagnaadaan xilliga qaboobaha waxaa jiray lix kun iyo saddex iyo lixdan kiis oo la xaqiijiyey afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay taasoo guud ahaan tirada kiisaska covid sagaal iyo toban ee dalkaasi ka dhigaysa ku dhowaad siddeed iyo afartan kun oo kiis labadii maalmood ee lasoo dhaafay hong kong ayaa warisay tiradii ugu badnayd ee covid sagaal iyo toban ah ee abid soo maraa dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington sida aad warka sida aad la socotaan weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a haatanna beledweyne ku dhowaad toban qof ayaa dhintay labaatan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaamin ah uu maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee bartamaha soomaaliya dhegeystayaal ugu horeyn waxaan saxaynaa war ka baxay idaacaddeenii duhurnimo ee maanta oo aan si qaldan ugu sheegnay in qaraxa beledweyne ee dadka ku dhintay uu ku jiro xildhibaan aadan kala dire oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle dhegeystayaal xildhibaankaasi ma aanu dhiman ee waa uu nool yahay balse waxaa qaraxaasi kasoo gaaray dhaawac halis ah marka idaacadda v o a way ka cudur daaranaysaa warkaasi sida qaldan aan u tabinay dhinaca kale qaraxa beledweyne maanta ka dhacay ayaa kusoo beegmaya iyadoo magaalada ay isku diyaarinayso doorashada golaha shacabka waxaana si weyn indhaha loogu hayaa kursi uu danaynayo fahad yaasiin la taliyaha amniga ee madaxweyne farmaajo warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray waryaha v o eda xuseen xasan dhaqane
dadka qaraxa ismiidaaminta ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa waxay isugu jiraan mas-uuliyiin iyo dad shacab ah oo magaalada caan ka ah maqaayadda uu qaraxu ka dhacay ayaa waxay leedahay goob lagu shiro xilliga uu qaraxu dhacayana waxaa qayb ka mid ah ka socday shirbeeleed dadka qaraxa wax ku noqday waxay u badan yihiin dad maqaayadda qada usoo doontay dadka qaraxa ku dhaawacmay ayaa waxaa la gaarsiiyey cisbitalka guud ee magaalada beledweyne iyo cisbitaallo kale oo gaar loo leeyahay muuqaal laga soo duubay goobta qaraxa ayaa waxa uu muujinayaa burbur weyn oo goobta soo gaaray xildhibaan aadan kala dire oo ka mid ah xildhibaanada baarlamanka hirshabeelle oo idaacaddeenii duhurnimo ee maanta aanu ku sheegnay in uu ka mid ahaa dadkii qaraxa ku dhintay ayaa mar dambe waxaana loo xaqiijiyey in uu nool yahay balse uu qabo dhaawac culus oo kasoo gaaray qaraxa xildhibaanka iyo qof kale oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa waxaa dhaawacooda la gaarsiiyey xarunta ciidanka amisom ee deegaanka ceel jaalle dadka magaalada caanka ka ah ee goobta qaraxa ku dhinta waxaa ka mid ah maxamed cabdulaahi nuur abtiyow oo musharax xildhibaan ahaa doctor musuf rashiid oo bahda caafimaadka gobolka ka mid ah iyo doctor maxamed cismaan macow oo bahda waxbarashada ka mid ahaa cabdirashiid sheekh cali oo xubin ka ahaa maamulka gobolka hiiraan iyo cabdiraxmaan kaynaan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada beledweyne wariye maxamed ibraahim siyaad oo goobta qaraxa ka dhacay joogay ayaa waxa uu v o a uga waramay xaalka sida uu ahaa maqaaxidda xilliga qaraxa uu ka dhacay waxaa ka jiray mashquul aad u fara badan waxaana ku sugnaa ku dhowaad ilaa saddex boqol oo ruux oo isugu jira madax iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada waxaa ka mid ahaa tiro suxuufiyiin ah oo qaraxa uu ka badbaadiyey qaraxa waxaa ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenkii maamulka gobolka cabdirashiid sheekh cali gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada maamulka degmada beledweyne cabdiraxmaan maxamed xuseen waxaa sidoo kale qaraxa ku geeriyooday musharaxiin xildhibaano iyo sidoo kale dad aada u fara badan oo qeybaha bulshada ah kuna dhow ilaa iyo toban ruux jawiga ayaa isbedelay goobta markii uu qaraxa ka dhacay zaxmadii meesha ka jirtay maqaaxidana waxa ay isku bedeshay mar qur ah dhiig iyo hilbo go-go-ay iyo sidoo kaleento dadkii badbaaday oo ka damqanaya waxa meesha ka dhacay maqaaxiddu waxay ahayd mid aada u mashquul badan maalmihii lasoo dhaafay howlal shirar kafateriyo iyo sidoo kale qeybta raashinka laga cuno ayay maqaaxidan ay ka koobneed waxaana maalmihii lasoo dhaafay xafladaha shirarka ku qabsanayay maamulka iyo sidoo kale siyaasiyiinta u hanqaltaagaya inay ka mid noqdaan baarlamanka federaalka soomaaliya qaraxa maanta ka dhacay magaalada beledweyne ayaa waxa uu imanayaa xilli magaalada ay isu diyaarinayso doorashada lix xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamanka koob iyo tobnaad oo doorashadooda la rabo in lagu qabto magaalada beledweyne maalinta berita ah sidoo kale gelinka dambe ee maanta ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada beledweyne uu soo gaaro fahad yaasiin oo ah la taliyaha dhanka amniga madaxweyne farmaajo kaasoo la sheegayo inuu u sharaxan yahay kursiga tirsigiisu uu yahay eber siddeetan iyo lix oo ka mid ah kuraasta taalla magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta hakiyey qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka ee ka imaanaya beelaha banaadiriga ee muqdisho beelahaasi ayaa soo gudbiyey cabasho la xiriirta in la boobayo qaar ka mid a kuraasta banaadiriga dhinaca kale mareykanka ayaa mar kale ku celiyey inuu tallaabo adag ka qaadi doono cidda caqabad ku noqota dardargelinta doorashada soomaaliya ka socota warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa maanta hakiyey qabashada doorashada shanta kursi ee banaadiriga ee taalla muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay inuu u magacaabayo guddi baaris ku sameeya qabasho ka soo yeerta qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee banaadiriga ee salka ku haysta kuraasta shanta ee taalla magaalada muqdisho ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa facebooka wuxuu ku sheegay inay cabasho ka soo gaarta qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee banaadiriga kuwaasoo ku aadan soo xolista odayaasha dhaqanka iyo ergada ee kuraasta taalla muqdisho ee banaadirigu ay leeyihiin ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sidoo kale sheegay inuu u magacaabay guddi ka tirsan guddiga doorashada heer federaal efiid iyo xafiiskiisa si baaris loogu soo sameeyo cabashada iyo tabashooyinka ay qabaan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka banaadiriga oo maalmihii lasoo dhaafa muqdisho siyaabo kala duwan kaga hadlay maalintii shalay qaarkood oo hadla waxay sheegeen in boob lagu hayo kuraasta banaadiriga qaarkood iyagoo xusay in hadda haddii aan wax laga qaban aysan aqbali doonin arrinta sida hadda loo maamulayo gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada banaadiriga maxamed xaaji maye oo la hadla v o e da ayaa tafaasiil ka bixiya cabashada ay qabaan isagoo maanta iskaga soo tegay halkay deganaayeen guddiga doorashada banaadiriga oo ah meel ku dhow garoonka muqdisho isagoo xuse inuusan aqbali karaynin sida hadda wax lagu maamulayey waxay salka ku hayshay go-aan oo lama filaan ah oo aan maaragtay si fiican yacni loo maxay ahayto cadaalad aanan ahayn ayaa lagu soo degdegay annagoo sheegnay in beelaha banaadiriga marka hore afartan iyo sagaal loo qeybinayo shan kursi ay yihiin marka waa nala maqli waayey yacni waxaa laysku sii dayey in kuraastii shantay ahayd in loo xiro dad magacyadooda nala siiyey hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebelaa naqanayo ayagaa ku soo baxayo dad kale soo geli karo ama meeshaan ka imaan kara ma jirto oo tahdiid wato
yaa idin siiya magacyadaas magacyadaas waxaa waaye shaqaalaha waxaana siiyeen maxaa la lahaa oo oo maxay hayto o b m ka ama ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa
dadkan aad tiri magacyadoodaa noola keenay oo xafiiska ra-iisul wasaaraha shaqaalahooda keena ama ama holwadeenada maxay yihiin waa dad nooceeya wa dadka horta oo la keenay waa dad reer banaadir ah laakiin aanan ku jirin mujtamaca uga jirin meel maxay hayto oo yacni maanta yacni dad musharaxiin ahaa oo waraaqooyin keensaday oo odayaal keensaday ma ahayn haye maxaad maxaad isla meel dhigtay ra-iisul wasaaraha muxuu idin sheegay ra-iisul wasaaraha wuxuu noo sheegay in uu rabo in dadkan anaga cadaalad u sameyno wuxuu rabaa oo kale in maxay ahayto aanan meeshii ka soo yeerin yacni xirfad xirfad fiican in la sameeyo oo dadkaas la yacni maxaan lahaa ay sidii iskugu aadaadayeen oo fiican oo wanaagsan inay wax fiican natiijo fiican ka soo baxdo oo asagana rabo inuu nagu kormeero marka waayo gacanta saddexaad oo ra-iisul wasaarihii iyo adinkoo guddigiiya gacanta saddexaad oo awoodda leho aad ka cabanaysaan yay tahay waxa waaye xafiiska ra-iisul wasaaraha wuxuu keenay dad maxay ahayto aan maxay ahayto oo heeb ahaan aan ka tirsanayn horta gobolada banaadirka aan ka tirsanayn wuxuu keenay haddana qof fiidka ah oo la yaqaano iyo dad kale oo la og yahay mucaamilka ay ka dhex wadaan maxay ahayto kuraasta oo maanta maxay ahayto labada boqol iyo todobaatan iyo shanta ma fahamta
laakiin adiga profesor maye adigo profesor maye adiga oo guddoon ah oo guddoomiye ku-xigeen ah inaad arrin reeraha dhexdooda aad inta ku milanto aad weliba tiraahdo waa iscasilayaa soo madax banaanidii iyo dhexdhexaanidii ma luminaysid maya maya maya horta walaal maba jirto wax kelmad ah oo oo maxaa waa iscasila ma jirto laakiin maadaama laakiin waad ka soo baxday meeshii shaqada lagu meeshaan tala kasoo galay baxay meesha shaqada waxaa laigu talagalay because shaqada shay u socoto markii oo maxay hayto ay ku imaado qof maxay hayto maxaa la lahaa ama laba saddexa imaaday oo waxa ah maxay hayto dadkii musharaxiinta ahay odayaashoodii wato oo albaabka lagu celiyo ma fahamte yani waxa weye way ku duraysaa mis aniga markaas shaqadeeda ma gudanoy marka
doorashada soomaaliya xilliga waxaa hareynaya dood xoogan waxaana meelaha qaar ka taagan cabashooyin ay qabaan odayaasha dhaqanka ee reeraha waxaana doorashada tan iyo markay bilaabatay jira buuq xoogan oo hareynayay iyadoo meelaha qaarna boob xoogan doorashadu ay ka dhacday maantii shalay war qoraala ka soo baxay safaaradda maraykanka ayaa mar kale lagu celiyey in doorashada ku qabsoomto wakhtiga lagu heshiiyey ahayd shan iyo labaatanka bisha februari ugu dambeyn sidoo kale warka qoraalka ee safaaradda maraykanka ayaa lagu sheegay in kuwa lidka ku ah doorashada lala khisaabtami doono cabdulqaadir okey v o a muqdisho
markana hargeysa shirkadaha isgaarsiinta somalilan ee telesom iyo somtel ayaa markii ugu horreysay ku heshiiyey inay isku furaan si ay u wada hadli karaan dadka isticmaala taleefanada labada shirkadood wasaaradda isgaarsiinta somalilan ayaa v o a u sheegtay in heshiiskan uu ku hirgeli doono muddo afartan cisho ah haddaba wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle ayaa arrinkan ka wareystay wasiirka isgaarsiinta somalilan dor cabdiweli sheekh cabdulaahi suufi
shacabka reer somalilan muddo dheer bay sugayeen in ay u suurto gasho inay wici karaan telefon kastoo dalka ka diiwaan gashan marka heshiisku maanta taasuu hirgelinayaa Ee, labada shirkadoodna koley dadaal fara badan bay muujiyeen Ee, wasaaraduna koley saddexdii sano u dambeysayba waxay ka shaqaynaysay in hawshaasi hirgasho anagoo ku bilownay in la diyaariyo xeer nidaamyaha ama xeer hoosaad ka farcamaya xeerka weyn ee isgaarsiinta oo run ahaantii muddo dheer aan ku qaadanay een, wadamo badan aan ka soo qaadanay qaabka maamulaan sidoo kalena aanu een, hirgelinay heshiiskan marka labada shirkadood maadaama iyagoo dhex marayo oo wixii arrin ganacsi u yahay wasaaraddu iyadu qeybteedu waxay ka ahayd dhinaca sharciga iyayna kor joogtay marka heshiiskaas maanta wuxuu kusoo gebgaboobay oo uu een, markii la saaxay oo ku dhaqan galay muddo afartan maalmoodna ay tahay inuu ku dhammaystirmo in laysu wici karo telefoonada dalka marka waxay ka dhigan tahay een, labada shirkadood ee somtel iyo telesom ee labada shirkadood ugu waaweyn ee isgaarsiinta ayaa wada saxeixday een, heshiiskan wasaaradduna waxay daraf een, xagga sharciyan iyo hagista ka tahay een, mas-uuliyad ha heshiisku wuxuu ahaa heshiis laba geesooda laakiin wasaaradduna waxay ku lahayd saxeex maadaama heshiiskii ugu horreeyey Een, sidoo kalena shirkada isgaarsiinta dalka aan labadan hayn iyagana way u furan tahay inay ama labadan mid ka mida ay heshiiskaa la galaan ama inay dhexdooda dhex ay galaan marka runaantii wasaaradda annaga farxad bay noo tahay maadaama muddo dheer ay tahay hawl la sugayey Een, waxaa kaloo iyaduna dheer in adeegyo kale ay iman doonaan oo la hormarin doono oo een, wasaaraddu shaqadeedu maaha un inay intan ku koobnaato laakiin waxaan rabnaa in adigoo dhaa maanta dhaweyda hawshii kaybelka internetka adeegyo kale iyagana way soo socdaan oo aanu isleenahay aad halbeeg saro een, iyadoo shuruucda caalamiga waafaqsan aad aad hirgelisaan Een, muddaba een, waa lagu hamiyey laakiin een, intii ay shirkadahaasi jireen haddana may suurto gelin Een, iminkana waxaad moodaa in muddo kooban een, shirarka intii dadku maqlayn ay ma arkayeen maxaa fudeediyey imika waxaan ka soo bilownay in horta u sameyno sharci ta kale wasaaraddu waa dhexdhexaad shirkadaha mid waliba waxay ka cabanaysay bay si gaara u eegtay waxaa kaloo ku dadaalnay inaanu meel dhexe aan isugu keenno annagoo fulina xeerka labadii kun iyo koob iyo tobankii mar baa wadahadalku aada u dhaqaaqay iyadasam u dhammaystirmin annagoo markaa ka duulayna khibradda hore waxaan isku dayaynay inaanu een, waxaa u baahan dee inta kale waxaan samaynay wadamada sida kenya oo kale gaana south africa ruwanda oo wadamo africa oo inagoo kale lamidi qaabka ay u maamulaan baanu iyagana eegnay marka shirkadaha laftigooda waxaan hor dhignay een, inta noocee loo maamulay interconnectionka marka waanina la qaatay iyaga laftigooda imkana waxa een, wax badan ay ay arkayeen ama ay tabanayeen way ka tegeen waana umahadnaqaya maamulkooda iyo hantilayaasha shirkadaha waaweyn ee dalka iyo shirkadaha maxaa u damaanada inay hirgalkaasi afartanka cisho kadib uu noqonay mid joogta ah oo si rasmi u hirgel damaanada ugu horeysa waa waa sharciga weeye waa waajib oo siduu dhigaya xeerka isgaarsiintu waa ku waajib in shirkada isgaarsiintu ay een, isdhe- een, isku xidhka ay hirgeliyaan waxaa kaloo isna waajibinaya lacag dibositan ka dhignay baanka dhexe haddii ay wax yimaadaan oo lagu murmoo kale tusaale ahaan een, lagu kala baxayo waxaa kaloo jira heshiiska hadday cilada timaado isna wuxuu leeyahy qodobo sheegaya een, hadduu khilaafku yimaad hadday tusaale ahaan wicitaano aan loo baahnayn kala yimaadaan maxaa la samaynaya marka waxaa jira qaab loo xallin karo intaan aanu kala bixin in in in muranka lagu xaliyo oo ugu dambayso in wasaaraddu ay leedahay jaajmanka u dambeeya marka shirkadana xaquma leh inay joojin karto isku xidhka iyadoon marin qodobada qodobada markay martana wasaaradda iyadaa go-aaminaysa iminka wax badan bay go-aamisay markay shirkaduhu dhexdooda ay xoogaa la yar kala fogaatay meel ay sugu yima waayeen marka runaanta waxaan isleeyahay waan diyaarinay intii ay u baahnayd korjoogtayn mar walbaana waanu ku warhayn doonaa sida waxu socdaan marka waxaa ka badan intay dadku arkayaan dhinacyada farsamada oo runaanta u baahanin in mar walba lala socdo wasaaradduna u taaganta faa'iidada weyn yaa helayaad isleedahay shacabka helaya qofku markuu helo awood uu ku wici karo qofka kale waxaa kaloo isna iman doona in suuqa isgaarsiintu noqdo soo tartan xalaali uu ka dhaco
kaasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta somalilan doctor cabdiweli sheekh cabdulaahi suufi oo u waramayay wariyaha v o eda qadar maxamed akule markanna waa xubintii dhacdooyinka toddobaadka markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigaoo cabdiqaadir ah aan ku bilowne taliska booliska soomaaliya ayaa ka warbixiyey weeraro iyo qaraxyo xoogan oo toddobaadkan ka dhacay qaybo ka mid a magaalada muqdisho kuwaasoo dhaliyey khasaare nafeed iyo burbur hanti weerarada ayaa lagu qaaday saldhigga booliska degmada kaxda iyo xaafadda daarusalaam ee degmada yaakshiid iyadoo booliskuna ay sheegeen in khasaare uu ka dhashay weerarada afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayaa saxaafadda u faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen iyo khasaarihii ka dhashay
xalay abbaarasaq dhexe laga bilaabo lix saac iyo konton iyo kow daqiiqo ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabaddiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada kaaxda oo ay saldhiggii ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo berberyaan dambe waday horumar dhanka iskaashiga ah waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha laysku saaray waxaa la sii baacsanayay kooxaha nabaddiidka ilaa gobolka shabeellada hoose iyo meesha iska galaan gobolka banaadir sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka daarusalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada soomaaliyeed ay horumarka u aragto goobaha laga bartilmaamaysado horumarka ka socda magaalada muqdisho dhismooyinka waddooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aaddo intaas waaye waxaa lagu weeraray daarusalaam goobtaasna waxaa waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba oo rayida oo gaaraya ilaa lix toban qofoodoo dhaawacah waxaa u xanuun badan ilaahay ha u naxariistee laba gabdhoodoo yaryar oo goobtaas ku dhintay ilaahay naxariistii janahasiya gacanka caqdaran ayaa waxyeelaysay sidoo kale waxaa ku waxyeelooway ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida
dhinaca kale taliyihii saldhigga booliska beledweyne maxamed xuseen maxamuud duurdege ayaa toddobaadka lagu dilay iskoorimahaad gudaha saldhigga booliska ku dhex maray ciidamada booliska gaar ahaan kuwa harmacad iyo ciidamo kale taliyaha ayaa lagu dilay isirtaasayn kooban oo gudaha saldhigga ka dhacday xilli ay saldhigga buuxdhaafiyeen boqolaal dad ah oo lagu soo qabqabtay howlgallo ay ciidamada ka sameeyeen xaafadaha magaaladaasi xogna baa lagama hayo sababta keentay iskahorimaadka ciidanka dhex maray xilli maalinta berri ah loo ballansan yahay doorashada lix kursi oo ka mid ah kuraasta taalla beledweyne oo guddiga doorashada ay shaaciyeen ugu dambeyntiina doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka socota magaalooyin kala duwan oo ay ka mid tahay caasimadda muqdisho aqalka hoose oo ka kooban laba boqol shan iyo toddobaatan mudane oo kala matalaya beelaha soomaalida ayaa waxaa weli harsan doorashada boqol sagaal iyo toban xildhibaan oo aan weli la dooran wakhtiga la qorsheeyey in lasoo gebagabeeyo ayaa ku eg shan iyo labaatanka bishan februari laakiin waxaa jira calaamado muujinaya inuu dib u dhac iman karo marka la eego tirada kuraasta aan weli la dooran iyo muddada lagu heshiiyey oo toddoba maalmood ay ka harsan tahay qaar ka mida maamul goboleedyada sida jubbaland weli lama hirgelin xalkii laga gaaray gobolka gedo lix iyo toban kursi oo garbahari taala weli macadda xilliga la dooranayo taasoo sii adkeynaysa in doorashada lagu soo gebagabayn karo wakhtigii lagu heshiiyey soomaaliya sanad ka hor ayay hay-adihii dastuuriga ahaa iyo madaxweynuhuba uu wakhtiga ka dhammaaday haddaba muddada hartay ma lagu soo gebagabayn karaa boqol sagaal iyo tobanka kursi ee harsan ayaan weydiiyey maxamed barre oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya
waxaan aaminsanahay in macnaha doorashadanayto markii la fiiriyo ilaa xildhibaanada hadda la doortay iyo inta dhiman aysan macquul ahayn in lagu dhammaystiro waktiga loogu talagalay waxaan aaminsanahay sida dad badan ay qabaan in ay u baahan doonto hal asbuuc ama laba asbuuc taasna waxaan aaminsanahay inay tahay mid laga heshiin karo waxayna ka mid tahay waxyaabaha hadda naftigeeda hortaagan electionka waktigiisu iska yaryahay mana garan karo mas-uuliyadda maadaama dadkii ku heshiiyey ay qaadeen ay dheheen waxaan dhammaystiraynaa waktigaas loogu talagalay waxa ilaa hadda aysan macnaha u socodsiin karin in xildhibaanadii nambaradii loogu talagalay ugu yaraan macnaha in number number weyn lagu doorto waktigii loogu talagalay
maxaa caqabado ah oo aada is leedahay way hortaagan yihiin oo loogu baahan karo hal ama laba toddobaad oo dheeri ah run ahaantii caqabadaha hortaagan waxay tahay electionka naftigiisa oo sida uu ku socdo iyo waktiga la cayimay aan islahayn waxaana laga yaabaa taas inay ka imaanayso logisticeska macnaha dhinaca dowlad goboleedyada inay ka imaanayso dadkii wax dooran lahaa iyo qaybsiga oo run ahaantii macnaha waxa waaye sida aan maqlayno laiskugu keenay hadallo badan waad waad arkaysaa macnaha waxa waaye madaxdii dowlad goboleedyada kuwii federaalka waxaa ka jira macnaha waxawaaye hada guux aada u weyn macnaha oo aniga adiga qolka doorashada waxaa ka jira guux aada u weyn kaasoo macnaha aan la caddaynin run ahaantiina dhibaatadii ay taas ay keentay ay tahay macnaha doorashadan ku salaysan selectionka haddii ay ahaan lahayd macnaha hal ruux iyo hal cod qof kasta macnaha leenkiisa uu istaago way fududaan lahayd laakiin hadda waxay tahay in jifooyinka lasoo aruuriyo number isla eg laga soo qaado la iska ilaaliyo macnaha waxa waaye xagaldaac iyo eedo ka imaanaya dhinacaasayto marka waxaan aaminsanahay in dhibta ugu weyn ay tahay mid qarsoon ahna mid ku jirta kuna dhex taalla qolka uu ka dhacayo doorashada taasayto oo go-aankeeda ay leedahay qaybo badan hana ugu badnaato jifooyinka macnaha waxawaaye laga soo dooranayo xildhibaanada ugu dambeyntii ee maxamed si doorashada loo gaaro maxaa la gudboon ayaad is leedahay dhinacyadii ku heshiiyey ee qabsoomidda doorashadan
waxaan aaminsanahay inay telephone conference ay ku dhammayn karaan in laisku afgarto in macnaha hal asbuuc ama laba asbuuc lagu daro aysan noqonin in macnaha xamar la isugu imaado hadda kow la isballansado hawshina gadaal loo dhigo marka prime ministerka madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo dhinaca federaalka waxaan waxaan dhihi lahaa in telephone conference heshiiskaas lagu dhameeyo haddii loo baahdo in lagu daro hal asbuuc ama laba asbuuc ama saddex asbuuc aada ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed barre oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya isagoo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayuu qadka telefoonka igu warramayey dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa nageyntaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira tan iyo kulanti dambe nabadgelyo intaas aan ku dhaafno xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo socda barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha balse dhegaystayaal intaynan u gelin aan fiirino xiisadda ukrein iyo ruushka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in maraykanka uu rumaysan yahay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu go-aansaday inuu ku duulo ukrein maraykanka ayaa ku hanjabay in ruushka uu cawaaqib xun kala kulmi doono duulaan uu ku qaado ukrein dhinaca kale madaxweyne valadimir putin ayaa ka qayb galay dhoolotus ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada nukliyeerka ruushka haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda taagan waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cusmaan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa maanta sheegtay in maraykanka oo ay weheliyaan xulufadiisa ay ku soo rogi doonaan cunaqabateen dhaqaale oon hore loo arag waddanka ruushka haddii uu weerar ku qaado dalka ukrain xuduudaha qaranka waa inaan si khasaba lagu bedelan ayay tiri kamala harris waxa ay sheegtay oo ay tiri waxaan diyaarinay tallaabooyin dhaqaale oo noqon doona mid degdeg ah daran oo midaysan waxaannu beegsan doonaa hay-adaha maaliyadeed ee ruushka iyo warshadaha muhiimka ah harris waxa ay ka sheegtay shirka amniga ee munikh oo ay shakhsi ahaan uga qayb gashay in maraykanku aanu ku joojin doonin tallaabooyinka dhaqaale ee ruushka laga qaadayo balse arrimahaas ay kala shaqayn doonaan dalalka neto dhinaca kale ra-iisul wasaaraha jarmalka oliver scols ayaa shirka waxa uu ka sheegay inay jiraan calaamado muhiim ah oo weli muujinaya fursado lagu baajin karayo weerarada ruushka ee ukrein iyadoo loo marayo hab diblomaasiyadeed iyadoo krimlinkuna ay u muuqato inay danaynayso wadaxaajood ku saabsan dalabaadkeeda ammaan laakiin waxa uu ka digayaa weerar kasta uu ruushku ku qaado wadanka ukrein waxaana uu ku tilmaamay taasi inay noqon doonto qalad halis ah waxa uu yidhi weerar kasta oo milataro ka dhana ukrein waxa uu noqon doonaa qalad aad u xun mana rabno inay taasi timaado ruushka hadda waxa uu soo bandhigay jawaab celintiisa soo jeedinta maraykanka ku aadan aniguna waxaan leeyahay haa waxaan diyaar u nahay inaan wada xaajoonno dabcan waxaanu kala saari doonaa dalabaadka aan la fulin karin oo dhinaca iyo danaha amniga ee sharciga oo dhinac kale ah dhinaca kale madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sabtidii bilaabay in ciidankiisa istraatiijiga ahi ee gantalada nucleerka ay dhulatu sameeyaan waxaana washington ay sheegtay in ciidamada ruushka ee lagu daadiyey meel u dhow xuduudda ukrein ay diyaar u yihiin inay weerar galaan iyadoo wadamada reer galbeedku ay ka baqayaan bilowgii colaaddii ugu xumeyd tan iyo dagaalkii qabooba ayaa xogeyaha difaaca maraykanka lloyd austin waxa uu sheegay in ciidamada ruushku ay bilaabeen inay iskala furaan oo ay u dhowaadaan xadka ay la wadaagaan wadanka ukrein hogaamiyaasha gooni goosodka ee uu taageero ruushka ee ku sugan bariga ukrein ayaa ku dhawaaqay abaabul ciidan oo buuxa maalin kadib markii ay amreen haweenka iyo caruurta inay u guuraan ruushka iyagoo sabab uga dhigaya halis weerar oo uga timaada ciidamada ukrein kiev ayaa si toosa u diiday eedeynta waxaana washington ay sheegtay inay qayb ka tahay qorshaha ruushka ee uu ku doonayo inuu marmarsiyo uga dhigto duulaanka uu ku qaadayo ukrein
aadii u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo warbixintaasi inoo soo koobayay markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo haya cashi ibraahim aadan iyo jacfar kuukaay
waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idiin hayaya anigoo ah cashi ibraahim aadan iyo jacfar kuukaay jacfar ow dhambaalka ugu horeeya ayaanaanba sugine bal usoo qaba dhegaystaha ama dhegaystayaasha soo dirsaday waa hagaag caashaay warqadda ugu horraysa dhankayga haddii aan soo qabto waa hambalyo aroos wacan baa la yidhi waxaana diraya dadka kale ah axmed cali guure cali aadan maxamed nicmaan jaamac maxamed aamine muuse maxamed cabdixakiim salebaan maxamed maxamed cali caalin suuri maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye maxamed muuse maxamed iyo dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga baa la yidhi daafaha caalamka waxay hambalyo aroos farxad le gaarsiinayaan axmed cismaan aadan iyo marwadiisa qaaliga malyuun maxamed oo ku aqalgalay magaalada burco gaar ahaan hoteelka isha burco sagaalkii bishan ducada iyo heestuna waa daadihiyeyaasha barnaamijka baa la yidhi caasha tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaa diraya baa la yidhi dhinacaygana haddaan dhambaalka ugu horreeya soo qabto waa haaruun axmed cabdi iyo xaaskiisa sahra bashiir maxamed iyo hooyo xabiibo cali ciise iyo siciide axmed cabdi iyo cayni aadan maxamed iyo luul aadan maxamed jamaal aadan maxamed iyo cabdirasaaq aadan maxamed iyo cumar aadan maxamed iyo eedo nuurto xasan iyo habaryar shanqaro baa la yidhi maxamed cali magacaygu cusub shanqaro waa shanqaro maxamed cali waxay ku magac dheertahay shanqaro madey iyo habaryar nuurto maxamed cali iyo xaawo xasan cusmaan xaawo luul bay ku magac dheer tahay iyo caruurteeda dhammaan dadkaasoo isku duuba baa la yidhi waxay tahaniyad dhalasho oo farxad badanna ay ku dheehan tahay u dirayaan aadan maxamed ibraahim iyo xaawo maxamed isaaq oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan baa la yidhi degmada dhaarkenley xaafadda buulo xalfooy baa la yidhi waa xaafadda buulo xalfooy waa xaafadda iyadan igu cusub oo ku taalla muqdisho waa tahay wiilkaasi waxaa loogu magac daray baa la yidhi haaruun aadan maxamed soo barbaar bay leeyihiin oo noqo kii dd waa tahay waan gartay waa kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin anigana haddaan raaciyo heesta ugu horeysa ee barnaamijkana dhegeystayaasha barnaamijkan dhambaalada usoo dirsaday iyo kuwa dhegeysanayaba waxaan jacfar usoo qabanayaa heesta maysiray jacayl iyo codka xasan diiriye faarax
maysiray jacaylo may suray hogaano may saaray heeryo may yidhi sadcaalo may siray jacaylo may suray hogaano may saaray heeryo may yidhi sadcaalo may saaray masurmiyey haraadowku mawsuu malhaado may baraysogeedo masurmiyey haraadowku mawsuu malhaado sunooyiyo walaaqiyo ma isii dacaro sawir may horqaado may sababi kara قلبي ولا غيور ما يسيء تعرو واللي ما يسعى صبيا صنوي ولا غيور ما يسيء تعرو واللي ما يسعى صبيا واللي ما يسعى صبيا codkaasi macaan ee xasan diiriye haddaannu intaa kaga nimaadno caashaay warqadda xigta haddaannu u gudubno waa hambalyo waxaana diraya dadka kale ah aadan isaaq cumar cabdiqaadir ibraahin buulle aadan ibraahin xareed aadan shuqul cabdinuur aadan fooley aadan isaaq cali yuusuf maxamed idriis maxamed aadan ibraahin cabdirasaaq aadan ibraahin doolli ilyaas maxamed cabdi zakariye aadan ibraahin cabdirashiid xasan aadan maxamuud ibraahin cali farxaan cali maxamed farxaan dhanaawe nuux cali lesow cabdi nuux cabdi ibraahim maxamed shirwac dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo weliba dibadda waxa ay tahniyad aroos u dirayaan injineer cali isaaq cali iyo doctoreso faadumo cabdilcasiis cali oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada baydhabo saddexdii bishan labaad ee sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaannu leennahay isku waara oo kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin anigana amiin ayaa raacinaya dhambaalkan waxaa la yidhi waa cabdiraxmaan macalin yuusuf xasan asxaab buu ku magac dheer yahay waxaan fariintan ka soo qorayaa buu yidhi magaalada goldogob gaar ahaan wuxuu leeyahay shimbiraale waa tahay waxaa hambalyada farxadda aroos aan la wadaagaynaa buu yidhi farta iyo faraatiga waa tahay geeyada iyo faraska iyo boqorka iyo boqoradda nolosha ku midooba waa tahay waxay kale buu yidhi rafsanjani maxamed bundiid iyo kowthar maxamed indho oo arooskoodu ka dhacay magaalada wajeer afartii bisha februari ee sanadka laba kun laba iyo labaatan waxaan leeyahay buu yidhi isku waara oo noqda kuwii ubaad khayr qaba kale hela annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta labaad ee barnaamijka jacfar waa hagaag caashaay waxaan jeclaan lahaa inaan dhegaystayaasha iyo weliba dadka hambalyada iyo tahniyadda loo dirayo u soo qabto heesta la yidhaahdo baashihii adduunko waxaa si wada jira ugu luuqaynaya fannaanka cabdiraxmaan dheere iyo weliba fannaanadda caasha cige
qudh caddiyo dugaagane rabbi kuguma abrigi biyadahawlamoodii wadigan daquuli usinkiyo quraankiyo burdahaan ku raacshu ku bala xijaabo badh caddiyo dugaagan rabbi kuguma abrigi ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami habedeli jacaylkeena wacadkana habeenayn habeenayn habedeli jacaylkeena wacadkana habeenayn habeenayn
biligiyo warkaago adiga buruudkaba bulshadougu haystee baashihii adduunko waxay busharaa biligiyo warkaago adiga buruudkaba bulshadougu haystee baahida kalkacalke bartamaha wadnahayo bedankayga jiiftana ana kaaga beer nugul oo aan bogsoonay oo qoolsano hadiya kala baagiyowne baahida kalgacalke bartamaha wadnahayo bedankayga jiiftana ana kaaga beer nugul oo aan bogsoonayn oo qolsano haddiiya kala baadiyowne ballow wuxuu inoo yahay badbaadiyo salaame ballow wuxuu inoo yahay badbaadiyo salaame axdibaajin maaye adnahaygu baydhihin abaydhihin axdibaajin maaye adnahaygu baydhihin abaydhihin
barigaan dhallaannimo caqligeenu buuxsamin cishqigii bilaamiyo hadal baraashadeeni birtanu afaystay barigaan dhallaannimo caqligeenu buuxsamin cishqigii bilaamiyo hadal baraashadeeni birtanu afaystay ku tallaalay boogaha bogayo halbowlaha wuxuu soo butaaco hadba inagu baahaba waynagan badwayntii halkii ugu ballaadhnay labaxaad digayni ku tallaalay boogaha boga iyo halbowlaha wuxuu soo butaaco hadba inagu baahaba waynagan badwayntii halkii ugu ballaadhnayd labaxaa digayni ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami habadelin jacaylkeena wacadkana habeenayn habeenayn habadelin jacaylkeena wacadkana habeenayn habeenayn
وهوليوغ عاشق ورتو نظري بحسدا أبوريو برت عذوري أن هدن هديقا بياشي وهوليوغ عاشق ورتو نظري bixisada abuuriyo barta cudure aan hadhin adiga bayaashe diidanagu lamaariyo hadba arami biirtiyo baabaayo dadato bugta wuxuu ahaadaba waa kaa barbaare beeleelkiyo dabkiisii fiixiyaha dhaafe mibiirtiyo waabaaya badato mugta wuxuu ahaadaba waa kaa barbaane ileelkiyo dabkiisi bixiyaa hadhaafe
haddii aannu intaa kaga nimaadno heestaasi baashihii adduunkow oo ay si wada jira ugu luuqaynayeen cabdiraxmaan dheere iyo caashacige caashaay haddii aan laaco warqadda xigta waa hambalyo aroos farxad leh waxaana diraya dadka kale ah baa la yidhi xasan aadan barre maxamed faarax beeley xasan aadan deerow cabdulaahi guhaad aflow sacdiye bacadle farxiyo bacadle caawo bacadle cabdilaahi bacadle maxamed bacadle caasho bacadle maryam bacadle caasho barre muna barre cabdirasaaq barre hooye dahabe aadan jawaahir barre hooye saynab cabdulaahi barre xafso barre yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey dhammaan ilmo reer buule cabdi garuun xaaji cabdiraxmaan maadey maxamuud cumar ibraahim sagaar cabdi cabdulaahi sagaar buulle cabdi garuun iyo xaaskiisa nuuriyo saalax dhammaan dadkan oo kala jooga kanada london norway nairobi mandheere iyo beled xaawo waxay hambalyo aroos u dirayaan baa la yidhi caashaay boqorka faraska arbaha faarax xasan bacadle iyo mulki buulle cabdigaaruun oo meherkoodu uu ka dhacay degmada mandheera maalinnimadii jimcaha taariikhduna ay ku beegnayd koob iyo tobanka bisha labaad ee sannadkan labada kun iyo laba iyo labaatanka isku waara isku baashaala isku nagaada hana kala daahina baa la leeyahay wiil iyo caano gabar iyo caano salaamullaahi calaykum baa la yidhi bahda v o a soomaali waxaan halkan tahaniyad dhalasho oo farxad leh ka daraya wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu dadka kale ah bay yidhahdeen awoowe cabdiwahaab cabdi cali iyo awoowe cali cabdi cali iyo ayeeyo khadiijo xaaji cabdulaahi durow iyo ayeeyo saynab xaaji cabdulaahi durow ayeeyo sahro xaaji cabdulaahi durow iyo ayeeyo sahro xaaji cabdulaahi durow iyo ayeeyo maryan xaaji cabdulaahi durow awoowe maxamed xaaji cabdulaahi durow iyo awoowe sheekh aadan xaaji cabdulaahi durow iyo dhammaan ilmo durow baa la yidhi waxaa kaloo ku jira awoowe cabdicasiis xaaji cabdulaahi iyo awoowe matka xaaji cabdulaahi durow adeer cabdirashiid macalin cabdulaahi iyo adeer yuusuf macalin cabdulaahi iyo ugu dambeyntii baa la yidhi adeer sheekh xuseen maxamed cali iyo adeer saney maxamed cali dhammaan reer xaaji cabdulaahi durow reer cabdiwahaab cali iyo reer macalin cabdulaahi siday u dhan yihiin baa layidhi waxay tahniid dhalasho oo farxad leh halkan uga dirayaan abshir macalin cabdulaahi iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi faadimo cabdiwahaab cabdi cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo jannaay taariikhdu markay ahayd saddexdii bishii aanu soo dhaafnay janawari ee sanadka laba kun labaiy labaatan waxay leeyihiin allaha ka dhiga tii soo weynaata ee korta ee kaalin qaada annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta saddexaad ee barnaamijkana waa heestii ismoog iyo codka fanaanka cawaale aadan
maxaadib jiro labaabusho irdha kuugu wacan anoon kugu gafin ololkiyo maxaa keenay afdumada ushiyo markan ama kaba dhammaanaheed kugu idheen keli ayniga kaa ishaartay bal maxaad ibtilo labaabusho irdho kuugu wacan anoon kugu gafin ololkiyo maxaa keenay afxumada adiyaanismo ka aarsala ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku bilaawaya caqli iyo dulqaad ilahii dhashan ugu arxama adiyaanismo ka aarsanla ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku bilaawaya raganimo ilaah ani ii dhashan ugu arxamaa ujeediyo siduu uurkaygu rabo alla waa ogye aadmigu marnaba ma abbaari karo qofba aragtidii haddii loo akhriyo waa ayaan darre aqoon gabdhi iyo kaskagoo ilmaanaya ayaadahay kuwan badse ujeediyo siduu uurkaygu rabo alla waa ogye aadmigu marnaba ma abbaari karo qofba aragtidii haddii loo akhriyo waa ayaan darre aqoon gabni iyo kaskagoo irmaanaya ayaadahay kuwan badse haddii aan ismoo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya caqli iyo dulqaad ilaahi dhashan ugu arxamaa haddii aan ismoo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya ragannimo ilaah ani ii dhashan ugu arxamaa caqli iyo dulqaad ilah ii dhashan ugu arxamaa
codkaasi macaan ee cawaale aadan iyo heesta ismoog haddii aannu ka nimaadna caashaay warqadda gacanteeda ku jirtaa waa tahniyad aroos waxaana diraya dadka kale ah salmaha mustaf xaaji isaaq fardowse mustaf xaaji isaaq shamse mustaf xaaji isaaq xafse mustaf xaaji isaaq j key mustaf xaaji isaaq jacfar mustaf xaaji isaaq zakariye mustaf xaaji isaaq cabdiqaadir mustaf xaaji isaaq mursal cali kerow axmed cali kerow maxamed cali kerow eedda faadime ibraahim iyo cabdulaahi salaad aadan mukhtaar dhegey aabba mustaf xaaji isaaq mustaf borow dhammaan asxaabtan waxa ay tahniyad aroos wacan u dirayaan baa la yidhi arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda saabiriin mustaf xaaji isaaq iyo cabdirashiid cabdinuur cabdi oo arooskooda uu ka dhacay dhadhaab dhagaxley kaam waa hagaaga caashay waxaan u soo qaban lahaa mar kale dhegaystayaasha iyo weliba bahda tahniyadda iyo hambalyada loo gudbinayo hees ay si wada jira ugu luuqeeyaan aamina feer iyo weliba axmed cali cigaal
manta dheehashada guud ronte dhankastood ka eegtaba dhoolka qosol weeye igu soo dhawoowo dhoole cayaara igu soo dhawoowo dhoole cayaara anu dheela labalaba aad ay u mahadsan yihiin jacfar kuukaay iyo caashi ibraahim aadan oo nala socodsiinayey barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha barnaamijkaas ayaana u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdulqaadir ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo annagoo isku duuban waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo